toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sadiiq warfaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho kusoo dhowow marka hore barnaamijka wasiir aada iyo aad baan ku salaamaya ridwan iyo dhammaan voice of america baxdeeda london aan si gaara idin salaamaya waa yahay dhowaan waxaad soo gebagabayseen tirakoobka shaqaalaha rayidka muxuu yahay tirakoobka shaqaalaha rayidka meeqaad soo wadeen maxaase idinka soo baxay marka laga hadlayo xogta tirada iyo tayada shaqaalaha dowladda federaalka bismillahi raxmaan raxiim aada baa umahadsan tahay waxaan hadda soo gebagabeynay wejigii saddexaad tirakoobka shaqaalaha rayidka ah waxaan hore u sameynay h r audit oo ah oo aan shaqaalaha ku sameynay kaas oo golaha wasiiradu ansixiyeen laakiin hadda waxaan soo gebagabeynay wejigii saddexaad marka wejigan saddexaad wuxuu uga duwanaa kuwii hore waxay ahayd in aanu sameyneynay keed dhexe oo macluumaadka shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya oo dhan hal meel ay ku jiraan marka taas ayaa ugu weynay taasna waa ku guuleysanay waa gartay tirakoobka guud marka la eeg marka tirada shaqaalaha rayadka ee dowladda imisay dhan yihiin si gaara marka looga hadlayo tayadooda ma yihiin kuwa kasoo dhalaala shaqaalaha rasmiga ah waxaa jira shaqaalo of bayr oo la yidhaahdo oo mataqaanaa gunooyin iyo kuwaas ku jooga laakiin shaqaalaha hadda u diiwaan galaysan guddiga shaqaalaha rayidka ah waxay tiradoo dhan tahay shan kun lix boqol toddobaatan iyo afar shaqaale ah marka tiradaas waa tirada rasmiga oo mataqaana shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliyeed oo shaqaalaha mataqaana civil servant wax la yihahda ah shaqaalo kale oo kabayaalo ama shaqaalo kale oo gudooyin qaata shaqaalooyin kale oo khibrado oo ku shaqeeya noocyadaas o kalena waa kale way jiraan runtii marka waxay telecoobkan noo sahleysa waxay ahayd in aanu malu saan hore u sheegay in aan helno dhammaan shaqaalaha mataqaanaa informationkoodii oo dhan aan hal meel ku aruurino si mataqaanaa ay annaga noogu sahasho kuwa u baahan in dib loo tababaro kuwa u baahan in waxbarasho aqoon loo diro kuwa u baahan in retraining waxyaada la sameeyo iyo waxa la yihahda in dib loo habeeyo oo meelihii ku habboonaa si loo kala geyn lahaa marka runtii waa qorsho ballaaran marka runtii waxa way waxayn aad bay unawaafa keedkan dhexe wax fara badan bay fududeyn doontaa oo ku saabsan horumarka shaqaalaha iyo sida tayada shaqaala kor loogu qaadi lahaa waayahay inta badan marka laga hadlayo shaqaalaha dowladda waxaa jira eedo ku saabsan in mararka qaarkood si saxa aan loo qorin shaqaalaha oo ay ka yimaadaan meelo gaara mararka qaar waxaa la sheegaa sida adigaba hadda aad afka ku dhufatay in qof wax bartay wixii uu bartay aanu ku shaqayn oo wasaarad kale arrimo la xiriira qabiil dartiisoo kale uu ku joogo marka arrimahaasoo kale ma jiraan sideese lagu xushaa qofka shaqaalaha ah ee rayadka ee dowladda u shaqeeya marka la qorayo ama idinka ama guddiga shaqaalaha qaranka rido waa maadsantahay lakin horta waxaan rabaa inaan xoogaa yar wax saxo waxixitaan yar oo kusaabsan horta wax qabiil meel ku joogaa ma jiraan shaqaalaha badankooda horta waxaa la qoray labada kun iyo saddex iyo tobankii iyo labada kun iyo afar iyo tobankii markaas oo markii saa la socotay dowladdii ka horeysa dowladdan oo ay mataqaanaa laga laga baxay kumeelgaarka kadibna markaas ayaa shaqaalaha la abuuray marka shaqaalo badan waxay ku qormeen macnaha hab maaragtay si dhaqso ah oo laakiin waxaa la dhihi karaa dad badan baa usoo dhabar adeegay waxaa la dhihi karaa in shaqaaluhu qaarkood mataqaanaa duruufo adag bay kusoo shaqeeyeen marka aniga waxaan rabnaa wasiirkooda shaqada inaan mar walba aan duruufahaas adag iyo dalka ugu adeegaya inaan umahadceliyo laakiin saan hore kugu sheega waxa weye annaga waxaa muhiim noo ah in kor loo qaado tayada iyo helaan tababaro joogto ah oo siinaya aqoontooda xifradooda kor u qaadaya geenaya meel meel ku habaysan marka waxaa haddaad su-aasha see sidee loo qoraa waxaa jirta hab loo maro oo haddana insha allahu tacala waxaanu ka shaqeynaynaa recruitmentkii hadda oo aan soo wado mataqana afka shaqaala loo qori lahaa isagoo mataqana xer nidaamyo ah waa so waa dhamaystiran yahay dadana waa geen doonaa golaha wasiirada laakiin waxaa dahafurnaan baa muhiim ugu ah ko horta dahafurnaan ko qofka soomaaliga merit in lagu qaato in mataqaanaa lasoo la jeegareeyo backgroundkiisa oo c i d soo maro la hubiyo wuxuu yahay macnaa in la hubi maadaama muhiim ay tahay qofka shaqaalaha dawladda noqonaya marka rigorous processkaas waa lasoo baaraa waa la hubiyaa damaanad iyo ma dad yaqaana oo mataqaanaa baa baa baa baa baa baa marka ugu dambeysa la marsiiyaa waa gartay marka laakiin haddana waxaan rabnaa inaan sii xoojino oo aan mataqaanaa daafurnaantaas waxaa nidaamkan keedka dhexe loo sameynaya waxa weeye wuxuu ii sahlaya hadda kabacdi haddii qof lagu daro haddii qof mataqaanaa shaqaala la qoraayo haddii qofku ka dhimo haddii qof la dalacsiinayo waxaasoo dhan hadda waxaa onlinekaasaan ka arkaya ama haddii qof shaqaale kasoo daaho ama qof una shaqeyn ama performansigiisa liito wax walba systemka hadda online way saasa u arkaynaa waa gartay
isla xisaabtanka ayay xoojinaysaa nidaamkan dhexe keedka dhexe waayahay marka sidaas wey walaal waayahay sadiiq arrinta ku saabsan mushaaharaadka ay helaan shaqaalaha siduu yahay mushaharkooda ma helaan sideese mushaaharaadkoodu ay u kala duwan yihiin shaqaaluhu waxay u kala baxaan gradeyo waxaa jira grade a grade b iyo c marka civil servantiska saasay ukala qaataan lacagahooda waxaan rabaa inaan dhaho alxamdulilahi rabbilcaalamiin sanadkan sanadkii saddexaad ayaa dhamaanaya maanta haddaan kula hadlayo bishii bishaan shaqaalaha lacagtooda kulligood baa u wada dhacday waxa weeye oo dawladda waa sii deysay wax deyn ah oo lagu leeyahay dawladda federaalka ma jirto oo shaqaaleda kusaabsan seventykeeda on time baa lagu baxshaa lacagta qof walbana akoonkiisa ugu dhacaa marka waxyaabaha hore marka oo xukuumaddan ku tilaabsatay ayay kamid tahay in regularly qofkii loo beegray sababta waxay tahay marka qofka aad xuquuqdiisa markaad siisid ayaad waajibaad weydiin kartaa wa marka laakiin shaqaalaha waxaan rabaa inaan highlight gareeyo waxaa jirta caqabad yar oo ah in triangle-ka uu fooraro in shaqaaluhu u badan yihiin waxa la yihahda grade a grade a waxa weye meesha ugu sarreysa la rabay inay ugu yaraato sababta waxay tahay qofka ku jaamici noqdo automatically grade a buu gelaya marka lacagta u kordhaysa marka ina marka marka inaa hadda dib u habeeno dib loo habeeyo because waxay tahay waa in maamulka iyo yaraadaan oo shaqaaluhu bataan waa fahmaysa adduunkas ugu shaqeeyo wa gartay dhinaca kale shaqaalaha ma u siman yihiin shaqada marka laga hadlayo sinaanta shaqada marka laga hadlayo waajibaadka iyo xuquuqda ay leeyihiin marar fara badan waxaan maqalnaa in dumarka inta badan shaqada aanay helin
runtii horta dalkan waa dal durafo badan soo maray inaa hadda dalal kale horta aada u horumaray waa ogtahay dalka dumarka shaqada way hooseysa hadda wadanka japan oo ah waa wadanka saddexaad adduunka ugu dhaqaalaha badan participationka ama qeybgalka dumarkooda shaqada waa yaryahay marka waxaa xoog saaran waxa waaye maternalka dumarka badanaa gabdhihii waa reer bay leeyihiin inay leeyihiin marka laakiin aniga wasiir ahaan waxaan aaminsanahay in gabadha iyadoo shaqaysan karta ay fursadihii misaanadka la siiyo dalku mataqaanaa inaan gabdhaheena aan kor u qaadno waxyaabaha loo bahan yahay dadka baahayaha gaarka oo kale in loo sameeyo coto macnaha in sixgelin gaara la siiyo waxaas aad baan u aaminsanahay waa run oo hadda ragga ayaa u badan oo toddobaatan iyo xoogaa macnaha shaqaalaha dawladda waa waa rag laakiin insha allahu kulley waxaan rajeyn doonaa in haddana gabdhaha jaamacadaha iyaga u badan waxbarashada iyaga u badan inu inuu mustaqbalku isbedeli doono oo gabdho badan ay ka qayb geli doonaan workforciga ama shaqada ay ka qayb geli doonaan baa rajeynaya waayahay guddiga shaqaalaha qaranka ayaa jira isna dabcan wada shaqeynaadi ka dhexaysa laakiin ma la dhihi karaa wada shaqeyntiina way wanaagsan tahay si sidii loogu talagalay uma wada shaqeysaan hota guddiga shaqaalaha rayidka aniga wasiirkooda aniga ah supervision baan ku leeyahay oo dastuuri ah in mataqaana aan ka warqabo isagii wasaaradda mataqana labadaba inaan macnaha si siman ula ugu shaqeeya ayaa mataqaana lifarayaa waxaana aada ugu hambalyeynayaa guddiga hadda wada shaqeynta dhow aan leenahay hadda markii aan magacaabayo guddigan tirakoobka shaqaalaha rayidka ah wuxuu ka koobnaa wasaaradda iyo guddiga iyo xafiiska la wasaaraha marka guddigaas ayaan magacaabay oo wasaaradda hormuud ka ahayd laakiin muhiimad in wada wada shaqeeyo oo kaas guddigu hadda naftirkeeda marka nidaamkan dhexe keedka dhexe la sameeyo qeybtii central centerka waxaa la geen doonaa guddiga guddiga ayaa loo geen doonaa wasaaradda midka lagu rakbi doono waxaa midka supervisionka leh oo ka hubinayo shaqada ay hayaan macnaha inaan mataqan waaa waxaa loo sameynaya waxa waye in laisku sameeyo check and balance adu waa garanaysaa in mataqaanaa markii qof qorayaan inaan halkaa ka aragno in markii wax bedelaan aan halkaa ka aragno ay guddigu shaqadiisa u madax banaanaado oo shaqadiisa maamulka shaqaalaha u wata laakiin laga warqabo oon guddiga joogteeyo habka shaqaalaha loo maamulayo marka waxaan aada ugu hambalyanaya dhammaan guddoomiye abshiro iyo dhammaan guddiga shaqaalaha reedka dhammaantood waxaan dhihi laha wada shaqeyn dhow sida aniga wasiir unoqday aan wada leenahay waxaan kulanaa wiig walba waa booqdaa hadda waxaa ii dhamaaday oo iisoo gudbiyeen sanadlihii mataqaanaa wixii shaqa uqabsoomay iyo riboodkoodii waa iisoo gudbiyeen waana waxaan dhihi karaa aada bay wada shaqeyntan u fiican tahay waayahay ugu dambeyn marka laga hadlayo shuruucda shaqaalaha waxaa ka mid ah sharciga lambarkiisuu yahay koob iyo toban oo hadda baarlamanka in uu horyaalla aan filayaa sharcigaas muxuu yahay goormaasaas leedahay waa ay ansixin doonaan golaha baarlamanka aada iyo aad baan u rajeynayaa in low number eleven oo hadda horyaalla sharciga horyaalla mataqaana guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka golaha wasiirada waa uu soo maray anagu nidaam baa leenahay golaha shacabka ayaan ugudbinay akrinta koowaad waa laga akriyey oo ugu maray hadda guddiga ayaa haya waxaa rajeynaya inta baarlamaanka kale fadhigaan la xirin in mataqaana guddigu ay akrinta labaad keenaan kadibna akrin saddexaad la keeno si loo ansixiyo waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay dib uhabeynta lagu sameynayo shaqaalaha rayidka olajeedka laga leeyahay ridwan oo aada ku mahadsantaha waxay tahay waxa weye tayada dalkan waxa weya civil servantiga ama shaqaalaha dawladda waa inaan waa inaanu soo xulanaa dadka the best and the kindest waa in qofka marki qofka ugu aqoonta badan ugu kartida badan saas waxay tahay dadka aan la jaan qaadin ama aan adduunyada dhinaceena kale counter partigeyna waa dadtaasoo kalea marka waxaa loo baahan yahay in kartida iyo mataqaana merit waxa la yihahda baston waana arrinta hadda xildhibaanyaha oo recruitment policyga laga shaqeynayo sidii shaqaalaha lagu qori lahaa marka isbedelkii iyo aan ku wadno shaqaaluhu kulle meel fiican ayuu marayaa keedkan dhexeesa hadda kuu sheegay oo fududeyn doona waxyaaba fara badan absentiga iyo shaqaalaha maqan yareyn doona xisaabtanka adkeyn doona qof walbana wuxuu sameynaya halkaa laga arki doono qofkii ubaahan tababar ama in koorsooyin loo diro mataqaana halkaas laga ogaan doono qofkii ubaahan in meeshuu ku haboon yahay la geen doono marka runtii waxyaaba fara badan oo ku saabsan dhinaca horumarinta shaqaalaha ayaa mataqaanaa socda waxaan rajeyn doonaa kuley inaan guulka gaari doono hadii lahay waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga wasiir aad baan kaga madanay ridwan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay sadiiq warfaha oo ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo